halkani waa v o a laanta af soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa washington subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroor jimco ah bisha agoostana waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee fimida magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aannu internetka ku leenahay ee v o a somaali com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar bukay qodobada aan idinku hayo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya oo sheegay inuu gebagaba marayo qorshaha minnesoota looga furayo qunsuliyad ay soomaaliya leedahay ballanqaadkii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyey in la furo qunsuliyad guud laga furo minnesota si marka arrinkii ballanqaadkii dowladdu ay samayso u suurtagalana wasaaraddu waxaa mas-uuliyad ka saaran in xaalka meesha uu maraayo iska waraystaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan dad soomaaliya oo ku dhaawacmay rasaas ka dhacday suuq ku yaalla magaalada edmonton ee dalka kanada sidoo kale waxaannu idiin haynaa geerida madaxii caloosha dushaqaystayaasha ruushku maxay ka beddeli kartaa howlgalladii ciidamadaasi iyo weliba awoodda madaxweyne putin qodobadaasi iyo weliba barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump oo ay cara ka muuqato ayaa laga qaaday sawirka xabsiga khamiistii markii uu isku dhiibay jeelka atlanta waxa uu ku eedeysan yahay inuu si sharci darro ah u qorsheeyey inuu afgembiyo doorashadii labada kun iyo labaatanka ee gobolka georgiya sawirkaas ayaa waxa uu abuuray sawir taariikhi ah oo muujinaya dhibaatooyinka dhinaca sharciga ah ee ku gadaaman madaxweynihii hore sawirka ayaa islamarkiiba noqday qayb ka mid ah dhaxalka madaxweynihii hore isagoo wajahaya eedo uga imanaya afar magaalo oo maraykanka taageerayaashiisa ayaa markiiba qabsaday sawirka iyaga oo lacag uruurin ku bilaabay isaga oo sawirkaasi uu noqonayo kii ugu horreeyey taariikhda maraykanka ee xabsiga looga qaado madaxweyne hore dhinaca kale dadka ka soo horjeeda ayay u badan tahay inay iyaguna u isticmaalaan mid ay codbixiyayaasha ku xusuusinayaan khatarta ka iman karta haddii ay codka siiyaan madaxweyne hore oo wajahaya daraasiin dacwada taraamp ayaa lagu sii daayey lacag dhan laba boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah oo damaanada wuxuuna dib ugu laabtay gegida diyuuradaha oo uu ka qaatay duulimaadkiisii uu ku tegay new jersey markii uu ka soo laabtay xabsiga oo uu muddo kooban joogay ayuu ku adkaystay inaanu wax khalad a samaynin waxa uuna ku tilmaamay eedaha loo jeediyey kuwo cadaalad darraa madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa tacsi u diray qoyska yefgeni brigoshin oo dhintay markii ay burburtay diyaaraddii siday laba bilood kadib markii uu hogaamiyey gadood ka dhana madaxda ciidamada laba sarkaal oo maraykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in washington ay rumaysan tahay in gantaal laga riday gudaha ruushka ay u badan tahay in uu soo riday diyaaradda inkastoo ay sheegeen in xogtu ay tahay mid horudhac ah oo dib u eegis lagu samaynayo waxa ay ka gaabsadeen in magacooda la shaaciyo mana aysan soo bandhigin wax caddayna isaga oo arrintan ka hadla ayuu putin waxa uu ku tilmaamay brigoshin in uu ahaa ganacsade karti leh oo uu yaqaanay tan iyo sagaashamaadkii waxaanu sheegay in baaritaanka shilkan uu wakhti badan qaadan doono putin ayaa mar sii horreysay hadal toosa ka jeediyey shirmadaxeedka wadamada brikis oo wasiirkiisa arrimaha dibadda sergey laflof uu ka qayb galay sidoo kalena ma soo hadal qaadin shilka diyaaradeed ee la sheegay in toban qof ay ku dhinteen warbaahinta dowladda ayaa musiibadan siisay tabin toosa warkeennay dunidana dhegaystayaal waa naga intaa arooryo suuban dhegaystayaal jimco wanaagsan meel walba oo aad nagala socotaan halka aad warkaasi ka dhegaysanayseena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinka imanaysa aannu ku bilownaya madaxweynaha soomaaliya amaba dhegaystayaal aannu ku bilowna ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo booqasho ku jooga dalkan maraykanka ayaa waxa uu sheegay in dhowaantan ay furi doonaan qunsuliyadii dowladda soomaaliya ay ku lahayd magaalada amaba ay ku yeelan doonto gobolka minnesota arintan ayaa waxaa hore u ballanqaaday madaxweynaha soomaaliya waxaa kaloo wasiir ku-xigeenku uu sheegay in dowladdu ay wax ka qaban doonto qiimaha lagu goosto baasaboorka soomaaliga ah dalkan maraykanka oo isagu aad u sarreeya caashe ibraahim caashacuud ayaa wareysatay
waa mahadsan tahay shacuud runtii waa ku faraxsanahay inaan soo booqdo stuudiyaha xarunta dhexe ee v o a magaalada washington waxaan usoo gaarnay safar shaqo oo runtii laba qeyb isugu jira midda koowaad oo ah inaan runtii kormeer iyo hindhindhan aan ku sameyno safaaraddeena soomaaliya ee magaalada washington oo aan kala sheekeysano diblomaasiyiintii iyo shaqaalaheena joogay safaaradda halkay wax marayaan waxyaabaha runtii muhiimka ah oo noo qobsoomay wixii u baahan hadda in wasaaraddu iyo safaaraddu ay ka wada shaqeeyaan in la adress gareeyo qeybta labaad inaan la kulanno jaalidaha soomaaliyeed ee ku sugan maraykanka intaa ka gaari karno maraykanka wuxuu ka mid yahay meelaha soomaalidu ay aada ugu badan tahay ama jaalido xoog badan ay ku sugan yihiin runtii wasaaradduna shaqadeeda ay ka mid tahay inay wanaajiso mase xoojiso xiriirka jaalidaha qurbi joogta soomaaliyeed oo aad dareemi kartid xilligii ugu dambeysay in wasaaraddu ay samaysay siyaasad qurbi joogta soomaaliyeed layiraahdo oo runtii wax badan ka qaban doonta isku xirka iyo wada shaqeynta dadka qurbi joogta iyo dowladda soomaaliya taas waxaa kaloo ayadana ku jirta inaan ogaano runtii ballanqaadkii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyey in la furo qunsuliyad guud laga furo minnesota si marka arinkii ballanqaadkii dowladdu ay sameysay u suurta galana wasaaraddu waxaa mas-uuliyad ka saaran in xaalka meesha uu marayo safaaradda meeshay wax u marayaan iyo communitigii iyo habka ugu fududoo loo furi lahaa inay iska wareystaan waayahay marka xaggee maraysa ilaayo hadda qorshaha ku saabsan in qunsuliyad laga furo magaalada minneabolis oona ah magaalada ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan maraykanka ku nool xaggee wax marayaan waa mahadsan tahay sababta loo doortay minneabolisba waa tirada soomaalida ama communitiga soomaaliyeed ee meesha ku nool safiirka runtii wuu ku mahadsan yahay asiga iyo diblomaasiyadda safaaradda ka shaqeeya yaa shaqo fiican ka qabtay waxay maraysaa meel dhexe waa dareemi kartaa marka la furaayo kow in waxay u baahan tahay la xaqiijiyo meesha laga furaayo inay tahay meel ay dowladda aan martida u nahay u aqoonsan karto meel diblomatic status la siin karo space nagu filan oo aan ku shaqayn karna inaan helno in la ogaado communitiga meesha ku nool naftigoodaba maadaama adeegii loo soo dhoweynayo waxyaabaha ay ku talinayaan sida madaxweynaha uu ballanqaadeen waxaa ka mid ahayd space fiican oo dhaqankii soomaaliyeed dadku ay xafladihii iyo xuskii iyo sanad guuriyadii ay ku qabsan karaan in la helo marka taasaa horta spacekaasaa ugu muhiimsanay hadda spacekii iyo eriye badana lasoo calaamadeeyey eriyooyinkaasaa ka kala dooran doonaa meesha ugu macquulsanoo ku haboon tahay qunsuliyadda guud in laga furo waayahay intaanan safaaradda iyo howlaheeda aanan ka bixin dad badan oo soomaaliyeed oo dalkan maraykanka degan sacad wasiir waxay aada uga cawdaan qiimaha lagu bixiyo amaba lagu goosto baasboorka soomaaliga oo dadka maraykanka ay u arkaan ama uu yahayba inuu saddex goor ka qiimo badan yahay baasaboorka maraykanka baasaboorka maraykanka boqol iyo xoogaa baa lagu goostaa laakiin baasaboorka soomaaliga laga goosanayo gudaha dalkan maraykanka ama safaaradda waxaa dadka laga qaadaa lacag afar boqol oo dollar ka badan iyo jajab marka cabashadaas dadweynaha ama soomaalida degan dalkan maraykanka ay qabaan maxaa idinkaga qorshaysan horta safarkan ama safarka shaqo aan kusoo gaarnay magaaladan waxaa ujeedkiis yahay inaan wax ka qabanno hadday jirto caqabada amase waxyaabo markaas taagan runtii arinkan baasaboorka markaan magaalada washington lugta soo dhignayba wax ugu horeeyo cabasho nagu bilaawday waxaa ka mid ahaa arinka baasaboorka la xiriira iyo qarashka ilan dadku waxay isugu jiraan dad soo tahriibay aanan waxba haysanin iyo dad runtii reer deegaan noqday oo shaqaystay oo stiil u baahan inay helaan nationalitigooda orijinaalka ah marka waa ka xunnahay in ay cabasho ka jirto arinkaas laakiin asalka wasaaraddu ay safaarad meesha ugu furtay wuxuu ahaa in adeega bulshada dalkan ku nool ee soomaalida ah loo fudeeyo sida ugu fududna loogu sameeyo kama rabno in laga sameeyo wax dhaqaalaha kama rabno waxaan rabnaa sida ugu fudud oo loo sameyn kara marka way ugu cusub tahay in afar boqol iyo soddon doollar laga qaado muwaadinka sababta keentay wasaaradda way adres garayn doontaa si adagna runtii way u fiirin doontaa maadaama hadda safiirka uu naga maqan yahay oo uu yani ka maqan yahay xafiiska waxaan isku arki doonnaa sida ugu fudud oo aan isku arki karno waxa keenayna arrinkaasna insha allah si foojigan oo ayadan u fudud laakiin ujeedka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa safarkan waxaan ugu faa'idaysan doonaa wixii bulshada ay ka cabanaysa inaan wax ka qabanno marka qiimaha laga qaado baasboorka soomaaliga afarta boqol iyo soddonka doolara ma mid ay safaaradda goysaba mise waa mid ka yimid inkastood ka hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ka yimid baasaboorka ama muwaadinka soomaaliyeed ee jooga maraykanka baasaboorka loo sameynayo wax laga qaadayo wasaarad ma go-aamin safaaradaha go-aamiya safaaradaha waxay u go-aamiyeen waxay ahayd waxaa jirtay arrimo dhaqaalaha la xiriiro oo wasaaraddu dhaqaalaha qaarkeed la rabay in safaaradaha lasoo gaarsiiyo ay mararka qaarkood awoodi weysay oo waxyaabo qaarkood lasoo diri waayey baa horta janis waxaa soo baxay in safaaradihii ay dhahaan waxaan rabnaa inaan wax aan ku raangarayno xafiiskan ku socodsiino inaan ku darno adeega loo qabanayo qofka soomaaliyeed haddii aan awoodi karno oo aan ka weefargarayn karno dhammaan qarshaadka muwaadinka soomaaliyeed lacagba lagama qaadi lahayn aan ka ahayn wax yaroo baasboorka ku baxo marka safaaradda yaa go-aamisay laakiin qarashka ama briceka aan maqalnay maraykanka waa mid ka duwan safaaradaha kale oona la ii sheegay waxna aan ka qaban doono insha allah
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya xildhibaan isaaq maxamuud mursal isaaq fanax oo istuudiyaha v o eda ee washington d c ugu waramayey caashe ibraahin aadan cashacuud wel dhegeystayaal waxaad dhegaysanaysaan tabinteenna tooska ah ee idaacadayda saaka iyo caalamka waxaana idinkaga imanaysaa washington booliska magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada ayaa wada baaritaan la xidhiira israsaasayn ka dhacday magaaladaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex qof soomaalida ku nool edmonton ayaa walaac ka muujiyey weerarka iyagoo ku baaqay in wax laga qabto dhacdooyinka soo noqnoqda ee la xidhiira dhallinyaradaasi xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto kasoo diray
habeennimadii isniintii ayay israsaasayntu ka dhacday west edmonton mool oo ah meel ay ku yaalaan in ka badan siddeed boqol oo dukaan boqol maqaayad iyo goobo madadaalo inkastoo boolisku aysan sheegin halka ay ka soo jeedaan saddexda qof ee dhaawacantay haddana qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida edmonton ayaa ii sheegay in saddexduba ay asal ahaan ka soo jeedaan soomaaliya jief darren derko oo ka mid ah madaxda booliska wuxuu talaadadii warbaahinta u sheegay in kooxda israsaaseysay ay isgaranayaan wuxuu yidhi waxaan rumaysannahay in weerarku ahaa mid bartilmaameed ah oo u dhexeeyey laba koox wuxuu intaasi ku daray inay nasiib wanaag tahay in dad aanan waxba galabsan aysan waxba ku noqon israsaasaynta sheekh jaamac faarax nuur wuxuu ka mid yahay guddiga masjidka saxaaba ee magaalada edmonton ee gobolka alberta sidoo kale wuxuu xubin ka yahay ururka hareeso oo caawiya dadka soo galootiga ah maraan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada edmonton ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo dareenka dadka soomaalida ee ku nool magaalada asalaamu calaykum waraxmatullaahi dabcan magaalada edmonton waxaa ka dhacday arrin maaragtay naxdin leh arrintaas oo communitiga soomaalida ahi maaragtay aad iyo aad ay uga naxeen ugana xumaadeen waxaa dhacday maaragtay in ay ciyaal dhallinyaro ay isku xabadeeyeen meesha moolka ugu weyn magaalada ama kanada oo dhanba boliiskana uu moolkii xiray kabacdiina la ogaaday maaragtay ciyaalkii qaar ka mida at least saddex ugu yaraan inay dhaawac isgaarsiiyeen dhaawacaasoo ah maarata aad serious u ahayn community ahaan annaga dabcan waxyaabahan hore umay dhicin laakiin waa la filayay sababtoo ah caruur soomaaliyaho badan a dhacday inay maaragtay dhowr jeer magaalada dibaddeeda iyo gudaheedaba ay arrimaa saasoo kale u dhadhow ay sameeyeen laakiin moolasha iyo jidadka waaweyn iyo kama dhexi jirin awal ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu maaragtay caruurteena nabad yeelo dhibaatadana naga kor yeelo sheekh jaamac faarax nuur ayaa xusay in bulshadu ay waddo dadaalo balse loo baahan yahay in dhallinyarada loo sameeyo meelo ay isku arkaan oo ay uga badbaadaan dhibaatooyinka communitiyada soomaalida oo halkan ka jira waa badan yihiin arrimahaas markasta way ka hadlaan sidii wax looga qaban lahaa dhallinyarada talooyin badan baa haddana hor yaalla oo aan rabno inaan wax uga qabanno arrimaha noocaasa oo ay ugu horeysa caruurta in loo sameeyo meelo maaragtay ay ku cayaaraan iyo santaro marka hawshaa waa lagu jiraa laakiin waxaad moodaa arrintu inay xoogaa soo degdegtay saddexda qof ee dhaawacantay ayay booliisku sheegeen in dhaawacooda uusan ahayn mid halisa waxay intaasi ku dareen inay wadaan baaritaan la xiriira cidda wadatay gaari ay heleen booliiska oo loo malaynayo inay wateen kooxda ku lugta leh israsaasaynta magaalada edmonton ee gobolka alberta waxay soo labaysaa toronto marka laga hadlayo dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada ee la xiriira israsaasaynta soomaalida deggan magaalooyinkaas ayaana wada dadaallo joogta ah oo wax looga qabanayo arrimahan xuseen nuurxaaji v o a toronto
madaxweynaha dalka ruushka faladimir putin ayaa markii ugu horreysay ka hadlay geerida hogaamiyihii kooxda wagner yefgeni brigoshin brigoshin iyo nin gacantiisa midig ahaa oo lagu magacaabo dimitri yutkin iyo siddeed qof oo kale ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow moscow diyaaradda ah ay la socdeen dadka geeriyooday ayaa ka duushay moscow waxaanay ku sii jeeday magaalada st betsburg warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan
qiimeyn horudhaca oo ay sameeyeen sirdoonka maraykanka ayaa lagu sheegay in shirkii diyaaradeed ee loo malaynayo in lagu dilay hogaamiyihii calooshood u shaqaystayaasha ruushka yefgeni brigoshin iyo nin ay aada isugu dhowaayeen uu si ulakac ah u sababay qarax saraakiisha maraykanka iyo kuwa reer galbeedka ayaa khamiistii sheegay arinkan iyadoo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ammaanay ninkan ninkan ayaa noqday caqabadii ugu weyneed ee soo marta xukunkiisa muddo saddex iyo labaatan sano ah oo uu hayay hogaanka ruushka rofesor kandi randow oo bara ka ah jaamacadda arizona state university sidoo kalena ah cilmi baare ka tirsan machadka aan dowliga ahayn ee new america ayaa ka waramaysa waxa geerida labada nin ay uga dhigan tahay howlgalladii kooxda calooshood u shaqaystayaasha ee wagner
hagaag saadaasha loo malaynayo dhimasho brigoshin iyo damirti actin ee in ay ku dhinteen shilkan diyaaradeed taas oo macnaheedu noqon karo in dunidu ay xor ka tahay ugu yaraan laba qof oo ka mas-uul ah jirdilka iyo dilka kumanaan qof si kastaba ha ahaatee waxaan u malaynayaa in in kasta oo kooxda wagner laga yaabo inay qaab ahaan hadda dhintaan haddana waxaa dhici karta in ay soo laba kacleeyaan oo qaab kale ay la soo baxaan waa inaan ku xisaabtannaa ruushka inuu sii wado adeegsiga ciidamo sida milatariga ah oo sharci darro ah si uu ugu gaaro danihiisa gaarka ah brigoshin waxauu isku dayay inuu meesha ka saaro hogaanka ciidamada ruushka oo ay iskula dhaceen sida loo maareynayo dagaalka ukraine oo kooxdan uu kasoo gaaray khasaare xoogan oo ay sheegeen in laga baxsan karay haddii ay wasaaradda gaashaandhigga ruushka ay gudan lahayd waajibaadkeeda tallaabadaasi ayuu putin sheegay in ay dalka qarka u saartay dagaal sokeeye wixii markaasi ka dambeeyena ma wanaagsanayn xiriirka brigoshin iyo putin geerida labada nin ayaan dad badan la yaab ku noqon gaar ahaana dadka sida dhow u yaqaana madaxweynaha ruushka valadimir putin rofesor candis rando ayaan weydiiyey sababtaysan la yaab ugu noqon dad badan geerida brigoshin
hal arrin oo lagu yaqaan putin waa inuu yahay nin aarsiga jecel waa nin ka hela inuu si aan la dareemayn uga aarsado cadowgiisa iyo dadka ka hor yimaada waana wax soo socday saddex iyo labaatankii sano ee uu xukunka hayay waxaan dhammaanteen sugaynay in wakhti yar uun ay naga xigto marka uu gacanta putin ku bixi doono dad badan ayaa bilaabay inay qoraan tacsida brigoshin sanadkii horeba markaasoo uu bannaanka yimid isagoo ah madaxa kooxda wagner waxaanse filayaa in afgembigiisii fashilmay uu soo dedejiyey go'aankan iyo tallaabada dilkiisa haddaba maxaa laga yaqaanaa labada nin ee brigoshin iyo otkin waase rag sidee ah waxaa sharxaysa rofesor randow oo daraasado dhowr ah ka samaysay kooxda wagner Sure. I mean, Yevgeny Prigozhin has been um, close to Vladimir Putin and his inner circle. Uh, brigoshin wuxuu aad ugu dhowaa putin iyo asxaabtiisa sare tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashameeyadii markaasoo uu ahaa makhaayadle caana wuxuu sii waday inuu ku guulaysto qandaraasyo badan oo dowladeed oo ku saabsan dhammaan noocyada shaqada oo ay ku jiraan cuntasiinta dugsiyada iyo isbitaalada iyo militariga laakiin sida iska cad si fiican ayaa loo yaqaan in uu sidoo kale lahaa shirkad cilmi baaris ku samaysa internetka taasoo lagu eedeeyo in ay faragelisay doorashadii madaxtinimada ee maraykanka ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii laakiin waxa uu caan ku sii ahaa aasaaskii kooxda wagner oo ay si dhow usoo wada shaqeeyeen dimirti actin sannado badan actin waxa uu ahaa sarkaal ciidamada gaarka ah wuxuuna qayb weyn ka soo qaatay dagaaladii jejniya iyo kii georgiya ee sanadkii laba kun iyo sideedda waxa uu ahaa rugcaddaa ciidamada ah waxaana loo haystaa inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaabka howlgallada ee kooxdan marka haddii labaduba ay meesha banneeyeen waxaan filayaa in la isweydiin doono cidda hoggaamin doonta kooxdan balse waxaa jirta in wagner ay leedahay tiro dhowra oo hogaamiyeyaal ah colaada ka taagan meelo badan oo afrika ah ayay kooxda wagner ku lug leedahay ama qeyb ku leedahay waxaana muuqaalkii ugu dambeeyay ee brigoshin uu ku muujiyey inuu joogo africa taasi oo ay dad badan saadaaliyeen inuu naijer u duur xulayay haddaba sidee africa u taabanaysaa geerida hogaamiyihii wagner waa tan rofesor rando Yeah, I think that's a big question mark. Um, you know, because they're.
waxaan u malaynayaa inay taasi tahay calaamad su-aal weyn waad og tahay brigoshin wuxuu aad u dhexgelay jamhuuriyadda afrikada dhexe halkaasoo aysan ku ekayn oo keliya in ay adeega askartooda ku bedeshaan dhaqaale iyo macdano qaali ah laakiin waxay iibin jireen khamriga voodka iyo dharka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee alaabta waa nooc ka mid a ganacsiga wagner ee lagu calaamadeeyey uma malaynayo intaasi ay tahay mid si deg deg ah u istaagi doonta laakiin waxa ay keeni doontaa kala qaybsanaan awoodda afrika ah kooxda wagner ayaa ka howlgelaya dhowr dal oo caalamka ah waxaa la sheegaa in ay meelaha ay ka howlgalaan ay ka mid tahay syria libiya suudaan afrikada dhexe iyo dhowr dal oo ku yaala galbeedka afrika kooxdan ayaa sidoo kale lagu eedeeyaa inay ku lug leeyihiin ganacsiyo kala duwan oo ay saliidda dheemanta iyo macdano kale ka mid yihiin sidoo kale waxay afrika u iibgeeyaan hubka iyo qamriga uu dalkaasi caanka ku yahay gaar ahaan nafuudkaha
aad bay umahadsan tahay warbixintaasi waxaanala socodsiinaysa oo noo diyaarisay falastiin axmed iimaan welina waxaad nagala socotaan v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo cabdixaafid
kulanti wanaagsan idilkiinba bakistan siyaasadda waxyaabaha cusub ee ku soo kordha sida ay ugu soo kordheen ayay badiba ahaadaan waa hadal uu yidhi siyaasi u dhashay dalkaasi dad badan oo ka faallooda arrimaha waddankaasina ay ku raaceen mustaqbalku muxuu u hayaa ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan imraan khan barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa jimco wanaagsan idilkiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenna ee amuuraha islaamka waxaanahay cabdi xaafid isku hayntii siyaasadda ee u dhexaysay ra-iisul wasaare imraan khan iyo milatariga waddanka awoodda kuleh waxay ku dhammaatay xadhiggii imraan khan laakiin fariintii siyaasaddiisu xambaarsanayd miyay dhammaatay maya ayay aaminsan yihiin qaar ka mida dadka ka faallooda siyaasadda waddankaasi oo abidkeed aan xasilin waxay gaadhay da-yarta iyo dadka dhaqaale ahaan dhexdhexaadka ah dhinaca kale guud ahaan waxaa jirta neecow siyaasadeed oo lagaga hor imanayo talisyadii qadiimiga ahaa iyo nidaamka ay u talin jireen waxaa kale oo jirta siiqad isbedel oo dadka caadiga ahi ay ku soo diidayaan ku tiirsanaanta wadamada galbeedka dadkaasi waxay u muuqataa inay fahmeen falsafada ay aqoon-yahano badani ka hadli jireen tusaale bakistan iyo hindiya britain ayaa muddo dheer talada u haystay xilligii gumaystaha haddana labada wadan siyaasad dhaqaale iyo awood ahaanba waa ay kala duwan yihiin marka la eego siiqadda siyaasadda caalamka hindiya miyay ka horeysaa bakistan inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi miyaa la gaadhay gebagabadii siyaasaddii ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan imraan khan su-aashaasi ayaan weydiiyey dhokhtar axmed saki faarax iidle oo shahaadada b h d ku haysta xidhiirka caalamiga ah barana ka ahaan jiray jaamacad ku taala dalka bakistan iminkana ku sugan magaalada hargeysa cabdixaafido walaal sidaad la socotoba ra-iisul wasaare cimraan khan waxaa la xidhay shantii bishan ogs ee aynu ku jirno iyadoo maxkamadda degmadu ay ku eedeysay in aanu jawaab saxa ka bixinin hadiyadihii intii uu xilka hayay la siiyey iyo sidii uu isticmaalay marka walaal arrintaasi ayaa keentay xadhigiisa hadda muddo laba usbuuca buu xidhan yahay taageerada loo hayo way sii korodhay oo waxaa loo arkayey maxkamadda isaga iyo taageeradiisa iyo guud ahaanba dadka siyaasaddan aadka u indhaindheeyaan in xadhigaasi iyo xukunka ku dhacay aanu ahayn mid cadaalad ah oo si inuu noqday political victim marka dhanka kale walaal markaad ka eegto ra-iisul wasaaruhu taageeradiisa labaa loo qaybiyaa waa dad aaminsan fikirka uu aaminsan yahay oo lagu qiyaasay boqolkiiba lixdan iyo boqolkiiba labaatan u arka in uu dhibana u yahay nidaamka siyaasadeed ee dalka bakistan oo siyaasiyiinta corruptionka caanka ku noqday iyo hay-adda awoodda badan leh ee dalkan bakistan ee militariga oo iskaashaday inay imraan khan si gaara u riixayaan walaalo dadka ka faallooda gobolkaas qaarkood waxay aaminsan yihiin in hindiya ay bakistan kaga qaalisan tahay beesha caalamka dhexdeeda reer galbeedkuna la dhacsan yihiin new delhi labadan wadan oo wakhtiyo isku dhowaa xorriyad qaatay maxay bakistan uga dambaysaa hindiya waa kan mar kale doctor saki waa run walaala bakistan iyo indiya hal mar ayay wada qaateen madax bannaanida laakiin waxaad moodaa in dalalka shisheeye ee reer galbeedka iyo gaar ahaan weliba waddamadan horumaray ay aad u xiiseynayaan oo ay aada u soo dhoweystaan dalka indiya taasina walaal waxaa keentay hindiya waa waa suuqii ugu ballaadhnaa ee waddamada edemocrasiga ah ee dunida dhanka kale waxaa lagu cadaadinayaa shiinaha oo awood kale oo soo baxday oo reer galbeedka aan la fikir ahayn oo kasoo horjeeda ah oo si gaara ayaa loo naasnuujiyaa dhanka kale walaal bakistan weligeed sidii ay xornimada u qaadatay ma aanay helin xasilooni siyaasadeed oo mar walba ciidamadii qaranka ayaa mar walba siyaasadda faragelin ku hayay joogto ah mar ay xukunka xukun military ku maamulaan dalka oo ay afgembiyaan dowladaha iyo mar ay ridaan dowladda iyaga oo si kale ugu eedeynaya xukuumaddu inay corruption geysatay tan iyo markii ay xornimada qaadatay lama arag ra-iisul wasaare xilkiisa dhammaysta ra-iisul wasaare kasta oo xilka soo maraana walaalo waxaa loo waxaa la horgeeyaa maxkamadda oo qaarkoodna dembiyaa lagu helaa qaarkoodna waaba la dilaa taasina waxay sii dhaawacday credibilitygii ay ku lahayd dowladda bakistan beesha caalamka horteeda oo waxaa loo arkaa dal u afduuban militariga dalkiisa oo aanay cidina la xisaabtami karin maxkamadna aan lasoo hor istaajinaan lasoo hor istaajin karo walaal saase waxyaabaha ugu waaweyn ee ra-iisul wasaare khan lagu diiday ayaa loo badinayaa isaga oo ay kala fogaadeen washington wixii ka dambeeyey markii maraykanku ciidamadiisa kala baxay afghanistan waxyaabo badan ayuu khan diiday waxaa soo baxay in milatariga bakistan iyo imraan khan ay adkaatay inay wada shaqeeyaan waxaa kale oo muuqatay inuu imraan khan doonaya inuu talada milatariga si buuxda uga wareejiyo sidii turkiya laakiin uu degdegay sida dadka qaar ay aaminsan yihiin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynana barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo jeediyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo dhakhtar sakiba waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan
aad buu mahadsan yahay cabdi xaafid idaacadayadii saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waa naga inta waxaannu dhegihiinna kaga sii tegaynaa codkaasi macaan ee faysal cumar mushtaag iyo hurdo mallado jimco wanaagsan
galiilyada jiibkaydana qabwan waa igugushi hurdagamaamleda jacaynigama guuro galiilyada jiibkaydana dayaankiisa u badan mindartaa u geesmada haddaad gaaraasha leedahay godoy lama colaaji dayaankiisa u badan haddaad gaaraasha leedahay godoy lama colaaji amba kumahagu haajeni amba kumahagu haajeni